ridaa bihadihi ilaa ywm اdiin qaala sheekhu raximah اllah walaa nufadilu ka fadili mayno axada mid min alawliyaa awliyada ka mida calaa axadin mid min alambiyaa calayhim asalaam ambiyada ilaahay ka mida wanaquulu waxaan odhanaynaa nabiyun waaxidu nebi qura ayaa afdalu ka fadli badan oo ka darajo sareeya min jamiici alawliyaa awliyadoo dhan haddii la isku daro cibaaradan waxa uu yahay macnaheedu in ambiyada rabbi ay ka fadli badan yihiin kuwa awliyada iyo saalixiinta ah oo aan la odhan ahayn welibaa nebi ka fadli badan bal la odhanayo nebi qura ayaa ambiye ayaa awliyada oo dhan ka fadli badan taasina waa qadiyat waadixat jida liahli اliimaani wاlistiqaama laakiin bacdu jahalati اlmutasawifa iyo kayruhum ayaa waxa ay yidhaahdeen awliyada ayaa ka fadli badan ambiyada ilaa qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu carabi oo kale nubuwadii waa la khatimay oo way gabagabowday laakiin wilaayadii weli lama khatimin ambiyaduna waxa ay ka qaataan cilmiga iyo aqoonta iyo nuurka min mishkaati alwilaaya godka ama daloolka welinimadun bay ka qaataan bay yidhaahdeen wala maqaamu nubuwati fii barzakhin fuwayqa arasuuli wa duuna anabiyi weliga darajadiisu waa mid ku sugan barzakh udhaxeeya waa meel udhaxaysa darajada rasuulka iyo darajada nebiga markaa rasuulnimada waa ka yaro sarreysaa bay yidhahdeen fuwayqa arasuul nubuwadu rasuulnimada waa ka yaro sarreysa wa duuna alweli weligana waa ka yaro hooseeya markaa nebigaa weliga ka hooseeya sidaas ayay leeyihi markaa macnaheedu waa maxay marka nebigii la yidhi waa fuwayqa arasuul wa duuna alweli macnaheedu waxa weyan weligaa rasuulka iyo nebigaba ka sarreeya de labadoodaba ee nebigu rasuulkunbuu ka sarreeya saasay yidhaahdeen taasina waata keentay inay banaystaan alkhuruuj calaa shariicati alambiyaa oo ay iska xalaashadaan qaarkood iyagoo welinimo sheeganaya waxa ilaahay tabaaraka watacaala uu ka xaaraantimeeyey waajibaadkii iyo faraa'idii inay dayacaan iyagoo sheeganaya inay iyagu haystaan cilmi laduniya cilmi laduni wax la idhaahdo oo ay leeyihin waa kii la siiyey nebi khabar oo muuse waa khabar oo weli iyagu ay ku sheegayaan oo leeyihin muuse oo nebi ahaana muu haynin cilmigaa waxa weeyaan khabarna wuu hayy markaa khabar siday ugu banaanaatay isagoo weliya inuu cilmi laduniga ku dhaqmo oo shareicadii nebi muuse uu iska khilaafo waxyaabihi ay diidaysa o dhan uu sameeyo sidaasoo kale ee dadka khawaaska ah ee darajadaasi welinimada noocaasiyo gaadhay ay ugu banaan tahay shareicada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inay khilaafaan oo ay garab maraan wa hada dalaalun mubiin bal kufrun waadix gaalnimo cad wey waayo khabar wuxuu ahaa nebi sida saxiixii aayaadka qur-aanka ay ishaareynay tilmaameen shareicadiisa iyo shareicada nabiyullaahi muusena waa kala duwanaayeen waxyaabahan uu sameeye o dhanna may ahayn wax agtiisa uu ka keenay wamaa facaltu can amri waa ka yidhi ee ilaahay baa tabaaraka watacaala u waxyooday in sidaa uu sameeyey maslaxada iyo dantu ay ku jirto marka muu ahay mid saalix oo weli oo nebi shariicadii khilaafay ee nebi kale ayuu ahaa oo khadirna nebigu qola u ahaa muusena qola ayaa nebi u ahaa saas ayaa qur-aankuna uu tilmaamay u ishaaraya ta kale waxa waadixoo iska cad in waxa weeyaan welinimada macnaheeduba u yahay mutaabacat alcilm wataabacat shar cilmigii ambiyadu ay la yimaadeen in la barto sharcigii ambiyada ilaahay usoo dhiibayna in waxa weeyaan lagu dhaqmoo la raaco wamaa arsalnaa min rasuuli ila liyutaaca biidni illah wlow anahum id dalmuu anfusahum jaa-uuka faاstakfaruu lidunuubihim wastakfara lahum rasuul waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu leeyahay rasuul adiga kaa horeeyey oo aanu diray ma jirto haddii aanu diray waxaanu la diray in la adeeco ujeeddada loo diray taasi ayee cid markaa laga reebo o layihi taacatu rusul iyagu waa ka baxsan yihiin oo waa laga dhaafayna ma jiraan ilaahayna subxaana watacaala shariicada uu soo dejiyey waa shariicatun daahira ma jiro waxa la dhaha cilmu daahir iyo cilmu bain cilmu bainku waa qadarka oo waa cilmigii waxa weya mafquudka ahaa bayna alanaam raadintiisa iyo baadhbaadhistiisana aan la ogolayn laakiin shareecadan daahirkee lagu dhaqmaya ma kala laha cilmu bain iyo cilmu daahir kullaha waa daahiratu linnaas dadkao dhanna way ka dhaxaysaa rasuulkana alayhi salaatu wasalaam dadkao dhan baa loo soo diray wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnas arsalnaaka wama arsalnaaka ila kaafatan linnaas nacam dadkao dhan baa loo diray nebi maxamed ilaahay tabaaraka watacala wuxuu soo diray in noqdo nadiira lilcaalamiin cid markaa haba yaraatee ka baxsan khitaabka noocaasi ma jirto oo shareecadu aanay laazim ku ahayn qofka idhaa shareecadu waa xaq laakiin aniga laygama rabo anigu waan ka sareeyaa wuxuu ku dhacay waxaa la idhaahdo kufru alimtinaac kufru liba walimtinaac ayaa uu ku dhacay waxaan markaa awliyadu aanay ambiyada uga sarayn karinna waa caddahay oo welinimadaba waxaa lagu helay raacitaanka rasuulka rasuulkii markaa welinimada raacitaankiisa lagu helay in laga sareeya oo kii raacay uu ka sareeyaa oo midaan suurtagal ahayn ilahi wuxu uhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun awliyada ilaahay tabaaraka wa tacaala khawf cabsi dushooda maaha walaa hum yaxzanuun ka murugoon maayaan adduunyo waxay kaga tegeen kana baqan maayaan wax kaga horeeya xagga aakhiro wanaag bay horumarsadeen sifadoodu waa aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun waa kuwa iimaanka la yimi ilaahayna ka baqda mid kastoo iimaan laga helay iyo alla kacabsi raacitaanka sharciga iyo ku dhaqankiisu waa waliyun min awliyaa waalmu'minuuna kulluhum awliyaau araxmaan wayatafaawatuuna fi lwilaaya bixasabi tafaawutihim fi liimaani waataqwa mu'miniintu dhammaantood waa awliyaa raxmaan a ilaahay tabaaraka watacaala qur-aan ku tilmaamay aladiina aamanuu kaanuu yattaquun waxaana dadku ay ugu kala sareeyaanuun welinimada sida ay ugu kala sareeyaan iimaanka iyo alla kacabsiga fakulamaa zaada iimaanuhu wa taqwaah zaadat wilaayatuh mar kastoo iimaankiisi alla kacabsigiisu uu kordho welinimadiisuna way ziyaadaysa mar kastoo hoos uu u dhacana welinimadiisu hoos ayay u dhacaysaa haddii qofka iimaaniyo taqwoba laga waayo asalkoodiiba oo asluliimaan iyo aslu taqwa aanu haynin fahuwa min awliyaai shayaan inama dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaah shaydaanku inuu awliyo leeyahay kuwa uu jecel yahay iyaguna jecel uu soo dhowaysto oo shaydaanka waxa weeyaan tacaawun iyo kaalmo isweydaarsi ay leeyihiin inay jiraan ayaa rabbi tabaaraka watacaala uu inoo sheegay manaha calaamada lagu garto welinimadu in khawaariq ulcaada laga arko waxyaabo wixii loo bartay ka baxsan oo lala yaabo waxaa dhici karta taasi in laga helo qof iimaan iyo taqwo la yimi karaamay markaasi noqonayso waxaa kaloo dhici karta khawaariqulcaadaha waxyaabaha wixii loo bartay ka baxsan ee la arki jiray in laga helo qof kaafiraba oo arrinta noocaasi in ay tahay arrin shayaadiintu ay ka dambayso oo ay waxa weeyaan ku kaalmeynayso waxaa dhacday asnaamtii la burburinayo waktigii rasuulka fatxu maka markuu dhacay mid ka mida ayaa rasuulku u diray khaalid ibn lwaliid sanamkii iyadoo la jejebinayo waxaa ka soo baxday naag qaawan ayaa kasoo dhex baxday oo waxa weeyaan timaheeduna ay kala filiqsan yihiin oo ciidii wax isku qasaysa ish kaana haada waxaa sanamka ku dhex jira ka dhex hadlayay ee hadduu doono wanaag sheeganaya muxuu aha shaydaan buu ahaa markaa shayaadiintu dadka waxa weeyaan iyaga u hogaansan ee raaca in ay wax ka muujiyaan dadku aanay u baran waa suurtagal bal sanamkaa la caabudayo qabrigaa dadka qaarkood ay ku dawaafayaan ayaa laga yaaba shayaadiintu intay u dhex gashay inay dadkii kala hadasho iyadoo isaga dhigaysa ninkii sheekha ahaa ee meeshaasi waxa weeyaan ku aasna oo laga yaabo saalix inuu yahay qof wanaagsan inuu isagu waxa weeyaan u ahaa shayaadiintuna markaa dadka waxaan ilaahay sokadi ay caabudaan inay ku lumiyaan oo ay sameeyaan waxyaabo dadku ay ku aaminaan waxyaabahaasi oo ay ku ictiqaadaan ilaahay baa subxaana watacaala ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim marka hadihi alaaya alkariima waxayna tusinaysaa qofku inaanu ilaahay weli u noqon karin ilaa iimaaniyo taqwo laga helo iimaaniye taqwo inuu leeyahayna waa mid la garan karo taqwadu dee acmaashii daahirka ahayd inuu waajibkiina la yimaado xaaraantiina ka taga ayay noqonaysa almuhim aayadda inagu waxaynu u daliishanayni in welinimada lagu helayo iimaankiiyo taqwada iimaankiiyo taqwadana waxaa laga barta oo lagaga daydaa ambiyada ambiyadii markaa iimaankiiyo taqwadaba lagaga dayanayey in kuwii kaga dayday ay ka darajo sareeyaan suurtagal ma aha cinda ahli sunnati waljamaca laakin cinda bacdi ahli lbidca bal cinda bacdi ahli lkufri sida ibni carabi oo kale ayaa hadalka noocaasi waxa weeyaan ku hadlay wuxuu ihi sheekhu wanu'minu waanu rumaynaynaa bima jaa wixii soo arooray ee min karaamaatihim karaamaadka ka mida waxyaabaha ilaahay uu ku sharfay kuwa awliyadiisa oo wasaxa ansaxay oo sugnaaday can isiqaati kuwa siqaadee warkooda la aqbali karo ka soo arooray oo ka mida min riwaayaatihim waxyaabaha laga soo wariyey ee ku saabsan karaamaadkooda karaamada marka culimada mutaqadimiinta waxay u yaqaaneen mucjizada iyo karaamadu inay isku mid yihiin oo kullu khaariqin lilcaada wax kasta oo wixii loo bartay jeexa oo bimacnaa khilaafa oo qofku wixii ibni aadamka lagu yaqaanay waxaan ahayn laga arko ayaa karaamo waxa weeyaan loo yaqaanay laakiin kuwa mutaakhiriinta kamid a kala tafriiqiyo o yihi mucjizaduna waa ambiyada khawaariqulcaadahooda karaamaduna waa lil weliyi bay yidhaahdeen waxaa labada mana kulminaya inay yihiin khaariqun lilcaada wixii loo bartay wax ka baxsan oo khilaafsan waxaa si aynu horu tilmaamnay sida sheikhu islam fi kitaabi nubuwaat uu ku tilmaamay ambiyada in la yidhaahdo mucjizaadkooda in aayaat la yidhahdo ilaahay tabaaraka watacaala aayaad buu ku tilmaamay aaya in la yidhaahdo in markaa awliyada waxyaabaha khawaariqulcaadee ka dhacaya karaamo la yidhaahdaana iyadu dhib ma laha waxaana karaamo loo yihi liana hada min takriim illaahi lahum sharfitaan ilaahay tabaaraka watacaala uu sharfay ayaa arrintaasi ay ka dhalatay ilaahay subxaana wa tacaala addoonku marka uu noqdo mid toosan oo cilmi iyo camal labadaba la yimi cilmigii saxda ahaa qaatay kuna camal fale oo ku dhaqmay addoonkaasi haddii uu u baahdo wax khaariqulcaada wixii loo bartay wax ka baxsan ilaahay tabaaraka watacaala waa ka muujinaya oo ilahay baa yihi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja makhaarijtaasi ayay ka mid tahy cidda ilaahay ka cabsatay ka baqata uu yeelayo wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana furqaanka ilaahay taqwadiisa lagu helo ayaa karaamadu waxa weeyaan ay ka mid tahay qalbiga markaa haddii iimaan iyo taaca ay camirto laa shaka inuu yeelanayo ta'tiir iyo raad haddii saas oo kale qalbiga kufri iyo gaalnima ay camirtana ta'siir iyo raad ayuu yeelanaya markaa taasi waxayna tusinaysaa waxyaabahan khawaariqulcaadi qof iimaaniya alla kacabsilana waa ka dhici karaano waa kasoo fuli karaan qof kufri iyo gaalnima ay dhaamiso ay buuxisayna waa kasoo fuli karaan sidaa awgeed sida imaamu shaafici uhi raximahullah qofka haddii la arkay isagoo hawada duulaya ama biyaha badda dushooda lugeynaya markiiba looga marakici maayo inuu yahay waliyun min awliyaa illah ilaa la eego waxa weeyaan camalkiisa haddii camalkiisu uu yahay camalkii waxa weeyaan ahaa saxiixa oo uu yahay mid ku dhisan cilmigii ambiyada laga dhaxlay raacitaankiisa iyo kudhaqankiisa waxa uu noqonayaa qofkaasi waxaa ka muuqday ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku sharfay oo ah karaama ayuu noqonaya ta labaadna waxay tahay qofku hadduu min awliyaa ilaahi ka mid yahay karaamadu waa shay xagga ilaahay ka yimaado weeyaan isagoo isagu aan iska keenkeenin ama aan odhan waxaasi ayaan samaynaya gacanta kuma haysto karaamadu maaha mid marka uu doonana uu la soo baxayo marka uu doonana uu xaraysanayo oo dadka uu ugu hanjabayo tusaale ahaan odhanayo dad waxa ay samayn weydaan ama ad isii weyda waadi karaamayn doonaa taas karaamo maaha waa axwaal shaydaaniya taas laakiin qofka min awliyaa ilaahi ka mida isagoo karaamada aan sheegan aan iskana keenkeenin cidna aan ugu faanin cidna aan ugu hanjabin ayaa xagga ilaahi tabaaraka watacaala ay ka imanaysa horena waynu u tilmaano waxaynu nidhi welinimadu waxa weeyaan in ilaahay tabaaraka watacaala laga baqdo alla kacabsigiina waxaa ka mid a qofku naftiisa inaanu taskiyin oanu ammaanin falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu biman ittaqa haddaad aragto qof naftiisa taskiyadaniyo welinimo sheeganaya ama dadkaba ugu faanaya ama ugu hanjabayo xoolahoodii inuu ku cuno doonaya hada baciidu can ilwilaaya kula albicd haddii isagoo caynkaasa ay wax ka muuqdaana waxaa ka muuqda waa min tactiiri shayaaiin wa axwaalihim raad shayaadiintu ay ka tegeen iyo axwaashoodii weyi maaha waxaasi karaama min allah waayo qof sharciga rabbi tabaaraka watacaala khilaafsan ilaahay karaamo iyo sharaf iyo qiimo u yeeli maayo oo ina akramakum cinda allahi atqaakum soo maaha ka ilaahay ka baqda iyo ilahay agtiisa karaamiyo sharaf kale laakin ilahay haddaanu ka baqan karaamiyo sharaf rabbi tabaaraka watacala agtiisa ka yeelan maayo sa ogood bal u fiirso saxaabada ridwaan ullahi calayhim laa shaka inay ahaayeen awliya saadaat lawliya inay ahaayeen qaar badan oo kamida khawaariqulcaado lagama aragba lam yura minhum khawaariq lilcaada abubakar u fiirso wa afdalu alumma bacda anabiy calayh salaatu wasalaam maca dalika wax saxiixoo sugnaaday oo tilmaamaya khawaariqulcaado ka dhacay ma hayno marka welinimadiisi taasi diidi mayso cumar ibn khataab radia allahu canhu khawaariqulcaado ka dhacday baa jirta oo hadalkiisi iyo dhawaaqiisii ay maqleen dad ka foga waxa weeyaan qisadii saariya saariya aljabal u lahaa ciidan muslimiinta kamida oo la doonaya in la go'doomiyo ayaa waxa uu yihi xagga buurta saariya oo ciidanka u kaxee halkaasi ayaa dhawaaqiisi ilaahay tabaaraka watacala uu ka gaadhsiiyey oo uu maqashiiyey may ahayn wax cumar dadka ugu faanayo uu lahaa anigu weli baan ahayo baleega ka jooga meel heblaayaa codkayga maqlaye cumar maba ogeyn ba arrinta noocaasi inay kuwaasi maqlayaan iyo in kale min allahi tabaaraka watacaala arrin ka socotay xagga ilaahay oo ka dhacday ayuun ba waxa weyaan arrintaasi ay ahayd marka sheekhu wuxuu leeyahay wixii karaamaada ee ummadihii hore laga sheegay sida sheekhulislaam ibnu taymiya caqiidulwasiya ku tilmaamayo ama ummadda nebi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam ka dhacay waan rumaynayna laakiin shardi muhim uu sheekhu ku xidhay oo wasaxa can isiqaati min riwaayaatin waxa jira waxyaaba fara badan oo khuraafaad oo la iska sheego oo laga yaabo xataa kutubta qaarkood inay ku qoran yihiin tabaqaat alawliyaa ee shacaraani uu qoray haddaad eegto balaayada ku qoran iyo khuraafaad ku qoran waad yaabaysa qaarkood ba waxay ku leeyihin awliye lagu tilmaamayo labaatan sanadood baan iska daayay qawlka kun ah qawlkaa kun fayakuun qawlkan odhan lahaa kunun deeta wixii sidiisa uu dhici lahaa waxaan arrinkaa u daayey waxa weeyaan bes ixtiraam ilaah aan ixtiraamay laakiin suurtagal bay ahay inaan idhaahdo madar roobka soo da oo deetana uu iska soo do-o manaa wuxuu sheeganaya ilaahnimo iyo rabbinimo taasi maaha welinimo ilahay qofkaas weli u yahay bal waxa weya waa kufriyo gaalnimo qofka ilaahay tabaaraka watacaala sifaatkiisa iyo tilmaamihiisii ku qabsaday marka laabudda waxyaabaha karaamaadkee la sheegaya ee ummadihii hore laga sheegayo ama ummadda nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam laga sheegaya laabudda an yasixa sanaduha sanadkeedu inuu ansaxo u sugnaada waa laga maarmaan haddiise sanadkeedu aanu sugnaan laa yuctamadu calayha lama cuskanayo isku soo ururiyo dadka waxyaabaha khawaariqulcaadaha wixii loo bartay waxa ka baxsan ee ka muuqdaa waxa uu sababu noqon karaa in waxa weeyaan arrintaasi ay tahay mid kor qofku ugu ugu kaco darajo waxa weeyaan uu ku yeesho oo haddii qofku yahay mustaqiim ilaahay tabaaraka watacala arrintaa u ku sharfay khawaariqulcaado wuxuu sababu noqon karaa qofka cadaabkiisa waxaa laga yaabaa waxaan khaariqulcaada wuxuu ku helaba inay tahay amarkii ilaahay uu khilaafay iyo nahyigii uu ku dhacay oo ay tahay min icaanati shaytaan wa musaacadatihim lah kaalmada shayaadiinta qofkan waxa ay kaalmeeyeen bal hinduuska u fiirso kuwan hinduuska timahooday caabudaan qaar lo-day caabudayaan haddana mid kamida is-aasaya xabaal buu isku ridayaa toban maalmood buu iskaga jiraya manuu dhima isagoo caadiu ka soo baxaya hadhi qaar baa siik inta xadiid halkaa iska geliyaan halkaa iska saaraya caadi haddana waxba may noqon ax iyo uxtoona male haddana waa gaaladaa jima caabudka weyaan ama qaarkood ba lo ay caabudayaan marka waxaasi ka muuqday khaariqulcaadaha darajo ku heli maayaan laa cinda allah walaa cinda almuuminiin bal waxa weeyaan waxay sabab u noqonaysaa an yatacaraduu biha licadaab illah ilahay cadaabkiisa tabaaraka watacaala ayuunba arrinta noocaasi ay kusii siyaadinaysa waayo arrinkaa laftiisa waxay ku heleen waa wax ilaahay u diiday tabaaraka watacaala oo ay ku dhaceen oo ay waxa weeyaan la yimaadeen wuxuu yihi sheekhu raximah llah wa nu'minu waanu rumaynaynaa biashraati saaca qiyaamaha calaamadihiisa waanu rumaynaynaa ashraat iyo calaamaat saaca calaamaatu saaca marka waa masalo aada u ballaadhan mualafaadna ahlulcilmigu ay ka qoreen calaamaatu saacana culimadu waxay u qaydiyeen calaamaat lkubra iyo calaamaat suqra calaamaadka yaryar iyo kuwa waaweyn calaamaadka yaryara waa dhacayeen ilaa waktigii rasuulka bal rasuulka aleyhi salaatu wasalaam bictadiisa iyo soo saaritaankiisa ayaaba kamid ahaa min calaamaati saaca asuqra calaamaadka saacadda ee yaryar ilaa imikadaana waxa weya way dhacayaan calaamaatu saaca alkubraana waxa weeyaan kuwan sheekhu halkan uu ku tilmaami doono iyo kuwa lamida oo iyagu dhacaya un marka qiyaamihii uu soo dhowaado qiyaamaha markaa dhicitaankiisa cid og oo haba yaraatee ka war haysaa ma jirto markii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu weydiiyey jibriilla xadiidka waxa weeyaan saxiixeynka ku jira oo uu yihi mat saaca oo akhbirnii can isaaca muxuu ku yihi ma lmas'uulu canha biaclama min asaa'il kan la weydiinayo nebi maxamedi ugama aqoon badna ka weydiinayo jibriil maana jibriil saan u ogeyn ayaanu nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam u ogeyn sida ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka uu ku tilmaamayna qiyaamuhu goorta uu dhacayo ilahay baa tabaaraka watacaala og yasaluunaka can isaacati kaanaka xafiyun canha waxay kuweydiinayaan qiyaamihii sida aad tahay mid ogoo dee ogaalkeeda iyo cilmigeeda ku bakaylaya waxaad ku tiraa cilmigeedu ilaahay buu tabaaraka watacaala u gaar yahay oo og cid la wadaagtana haba yaraatee ma jirto mana jiro waxa weya wakti la qabtay oo la yihi saacaddu waxay adduunka cumrigiisu wuxuu ahaanayaa intaa iyo shi shidaa ma garanayo soomaalida malaha shay-un ayay ahayd baa laga yaaba carabi ahaan intaa iyo shayun iyo waxoogay dabeetana shi bay yidhahaan ma filaya soomaalida caalamka cumrigiisu wuxuu ahaanaya muddadaa iyo iyo shi bay yidhahaan malaha shay-un ayay ka taxriifiyeen baan is idhi markaa taasi wax sugan maaha waxaa jira markaa kuwo isku dayey inay qoraan mualafaad ay kaga hadlayaan cumru ummat lislaam in baa qore kitaab la ihahdo cumru ummat lislaam ummadda islaamka cumrigeedu inta uu yahay dhinac wuxuu doonaya inuu yidhaahdo ummadda islaamku intaasay jiraysa ilaa waktigaasa ummadda islaamku ay jiraysa waxa taasi marka ay tahay sheegasho uu sheeganayo inuu og yahay goorta qiyaamo u dhacayo waayo ummadda islaamka ummad ka dambaysa haddee ma jirto waa aakhirulumam weyi ummadaha tii ugu dambeysay dhinaana wuxuu leeyahy taa maaha macnaheedu inaan leeyahay qiyaamaha dhicitaankiisaan ogi waa nooc min alkhuraafa saa ogeed ayay ka digeen ahlucilmiga qaarkood kitaabkaas ninkaasi uu qoray sida sheekh ibn cuthaymiin oo kale waxaa kaloo ninkaasi uu qoray kitaab la yidhaahdo hurmajudoon magac noocaasiya leh oo qaar soomaalihiina intay akhristeen af soomaali ay ku turjumeen canjaladahana lagu iibiyo waxa weeyaan magaaladeena xataa meelo ka mida oo khuraafaad ninkaasi isu ururiyey kitaab waxa weeyaan abkitaab xamaad ibnu nucaym ayaa akhbaar uu ka soo ururiyey akharuha aan saabit ahayn kuwa saabitoo suganna taawiil baciida buu saaraya waxaan markaa casriga maanta ka jira maraykankan mar afghanistan ku duulaya marna ku duulaya waxa weeyaan ciraaq usaama ibnu laadan waxaasuu leeyahay rasuulkaas sii wada sheegay taalibaan tan cimaamadaha madmadow hada kullu khuraafo noocaasi ayaa waxa weyaan mar labaad ninkaas uu qorqoray kuwa soomaaliya laga yaabo waxba inaanay ka garanahayn intay qaateen ayaa soomaaliya u tarjumeen oo markaasa deetana dadka lagu dhex faafsinaya hadi marka waa min jumlat alkhuraafaat aan laga digtoonaado cidna ma oga markaa goorta qiyaamuhu dhacayo masalada ka hadalkeeda taasi ayayna gelisay waxaa markaa sheekhu uu leeyahay wa nu'minu waxaan rumaynaa biashraat saaca calaamadihii qiyaamaha oo an min khuruuji dajaal masiixu dajaal ninka la yidhaahdaa inuu soo bixi doono masiixu dajaal sida markaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyey waa nin ishaa midig cawaran ishiiskalla ay soo baxsan tahay sida xabadda waxa weeyaan cinabka oo kale waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay labada indhood dhexooda inay kaga qoran tahay ka iyo fa yara macnaa ka fara ninkaas wuxuu la iman doonaa khawaariqulcaado fara badan ilaahay baa tabaaraka watacaala abuuray ilaahay baa ugu talagalay inuu ku kala saaro addoomihiisa dabeete ilahay wuxuu ka muujiyey waxyaaba badanoo dadku aanay u baran samada ohan doonaa roob soo da way soo dayn doonta ilahay baa roobka soo daynaya laakiin oo amarkiisa roobka kusoo di'i maayo laakiin dadkaa ba lagu imtixaamaya qof buu odhan doonaa waan dilo hadda ohan doona waar kacoo noolo markaasu iska kici doona oo qofka iska socon doona wahaakada socodkiisa iyo dheerayntiisuu nooga warramay rasuulku alayh sala slam inuu aada u dheeray waa min jumlati khawaariq alcaada haddana maca dalika waa kadaab dajaala haddii qofka in wuxuun laga arko welinimo lagu noqonayo masiixu dajaal wuxuu noqon laha akbar weliyin calaa wajhi ilard weliga u weyne dhulka dushiisa soo mara ayuu masiixu dajaalu noqon lahaa laakiin isagoo waxaasoo dhan laga arkay haddana waa masiixu dajaal weeyaan rasuulkuna calayhi salaatu salaam wuxuu faray in laga dheeraado oo man samica minkum bidajaal falyanac canhu bu rasuul ka idin ka mid ee dajaal maqla ha iskaga fogaado wuxuu tilmaamay rasuulku in ragga qaarkood ay odhan doonaan waa dajaalo waanu garanayna inuu been sheegaye bal waan isaga tegaynaa waan iska soo eegaynaa bal wuxuu hayo deeta siduu maalinba shubha ugu furayo marba wax dhinac uga tusayo ay iska raaci doonaan taana waxa culimadu ay ka qaateen dadka saas oo kale beenaha faafinayo shubahaadka wata iyo bidaca qofka aan hadalkooda iska xijinahayn dee inaanu dhegeysan iskaga fogaado waayo marka dambe qofka wixii way ku duxayaan baatilkiisa loogu sheegaya loogu akrinayo beenta haddii lagugu celceliyo celceliyo celceliyo marka dambe inay run tahay baad uqaadanaysaa waad aqbalaysa sa ogeed baa rasuulku leh alayh salatu salaam ka dajaal maqlaa ha iskaga fogaado waa xadiid saxiixa saxiixulmusnadka ayuu ku jiraa xadiidkaasi dadka u badana raaci doona wuxuu ku tilmaamay rasuulku alayh salaatu wasalaam inay yihiin annisaa walacraab reermiyiga iyo dumarka jahliga ayaa ku badan sunada iyo cilmiga rasuulka laga dhaxlayna waxba kama hayaan masiixu dajaalada yaryare maanta buuxa addajaajilatu sikaar ee meel walba maanta jooga cilmulgeybka sheeganaya ee faaliye leh ee fuuxiso leh ee xidigiyo leh ee kuwo kaloo magacyo badan sheeganaya leh ayaad arag dadku see u raacaan ay u rumaysana weliba reer miyiga iyo dumarku labadaa qol oo dadku hadday rag yihiin weliba reer magaala waxaa laga yaabaa in caqligooduba uu diido waxyaabaha khuraafada ee dadkaasi ay sheeganayaan marka maxaad u malaynaysaa masiixu dajaalkii weynaa markuu yimaado kuwii yaryaraa ayaa dadkii looga taageeri lahay wuxuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu salaam inuu ninku xidhxidhi doono hooyadii iyo walaashii iyo gabadhiisa iyo waxaa laga xidhxidhiya laga haya oo masiixu dajaal xaggiisa ayaa u yaacaya meel walbana waa mari doonaa waa geli doonaa ilaa maka iyo madiine mooyaane oo malaa'ikatu raxmaan ay ka ilaalinayaan oo gaadh waxa weyaan ay ka hayaan meel masiixu dajaal waxa weyaan imika uu joogo oo aynu ku ognahay ma jirto laakiin jaziirad ka mida juzurka jaziiradaha ku yaala badaha mid kamida inuu joogo aynu aaminsani sida waxa weeyaan ina tusinayo xadiidka wariyey imaam muslime xadiidu jasaasa loo yaqaano xadiidkaasoo saxaabada kuwo kamida oo dooni ay la caariday oo ay kula caariday meel jaziirada ay kusoo arkeen masiixu dajaal waxa weyaan ku xidhxidhan iyo xayawaan kale oo isna culimada qaarkood ay yidhaahdeen waa daabadii ayaa waxa weyaan uu ahaa waxa uu leeyahy sheekhu wa nuzuuli ciisa bni maryam waxaanu rumaynaynaa calaamaatu saaa ay kamid tahay soo degitaanka ciisa ibni maryam alayhi salaam min asamaa uu kasoo degi doono waayo ciise lama dilin isagoo nool bi ilaahay kor u qaaday wama wamaa qataluu wamaa salabuu bal rafacahu allahu ilayh manay dilin manay deldelin ilaahay baa tabaaraka watacaala kor u qaaday nebi ciise isagoo nool buu samooyinka jooga waa soo degi doonaa shareecada nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa uu dadka ku dhiqi doonaa waxa uu tilmaamay markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam anahu yaksir asaliib wayaqtulu lkhinziir wayadacu ljizya saliibkan ay sameeyeen yidhah wuxuu ka turjumayaa dilkii ciise inuu burburin doono oo uu tirtiri doono nebi ciise alayhi salaatu wasalaam doofaarkan ay cunayaan doono inuu waxa weeyaan jizyada waxa la idhahno meesha ka saari doonaba aljizya oo gaalada aan laga yeeli doonin in jizye laga aqbalo ee la odhan doono ima alislaam wa ima alqatl inaad islaamtaan iyo in laydin dilo kama dhaxayso taasina maaha sharci cusub oo ula yimid nebi ciise oo shareecada nebi maxamed bay ka mid tahay laakiin waxa weeyaan arrin rasuulku sii sheegay laakiin dhaqangelkeedu uu bilaabmayo waktigaa nebi ciise alayhi salatu wasalaam oo ilaa inta ciise uu ka soo degaayo gaalada jizye in laga qaado waa mashruuc laakiin marka ciise soo dego min shariicati nabiyina maxamed alayhi salatu wasalaam waxaa kamid a in jizyadii la joojiyo oo gaalada waxa weeyaan aan laga aqbalin soo degitaankiisa ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku beeninayaa arinka ay sheegteen kuwa la idhaahdo alyahuud oo ah inay dileen nebi ciise iyo kuwa nasaarada in la deldelay iyaguna waxa weyaan aaminsan taasuu rabbi tabaaraka watacala meesha kaga saaraya cilimada qaarkood baa tilmaamay inuu guursan doono sida waxa weeyaan barbahaari oo kale lakin wax daliilo arrintaasi tusinaya xasaba maa waqaftu caleyhi maan arag anigu wallahu aclam wanuumin waxaan rumaynaynaa bu uhi sheekhu biuluuci shams qoraxdu inay kasoo bixi doonto min maqribiha meesha ay ka dhacdo waa calaamaadka waxa weeyaan u dambeeya ayaa ay kamid tahay taas marka qoraxdu halka ay kasoo baxdona albaabkii tawbada ayaa la xidhaya qof marka hore aan iimaan lahayn lagama ogolaanayo iimaan inuu la yimaado qof markiisa hore iimaan lahaana camal saalixa inuu sii shaqaysto o u kasbado laga ogolaan maayo wa khuruuji daabati lardi baan rumaynaynaa daabat lardi inay soo bixi doonto min mawdiciha meesha ilaahay ugu talagala inay kasoo bixi doonto taasoo sifaadkeeda aan laynoo tilmaamin xadiidka tamiimu daarina xayawaanka lagu sheegay ee ay tilmaameen inuu aha xayawaan wada tima ah wada dhagoora oon la kala garan ahayn madaxiisa iyo iyo dabadiisa oo la hadlay oo u tilmaamay ceelkaa ninka ku jira u tago masiixu dajaal aha ayaa culimada qaarkood ihaan daabada la sheegaya waa xayawaankaa wey taasaa soo bixi doonta laakiin wax sariixoo cadoo tusiyey inay daabadu xayawaankaa tahay ma jiro ilaahay tabaaraka watacaala daabu inoo oo indhaheeda iyo madaxeeda intuu leegyahay iyo inay maroodi leeg tahay wax noocaasa akrinaya waxaasoo dhan maha wax qur-aanku inoo sheegay iyo wax sunada rasuulka aleyh salaatu wasalaam ku sugnaaday toona sa awgeed lama ictimaadi karo ayib calaamaatu saaca marka kuwa sheekhu uu tilmaamay iyo kuwa kale adilada kusoo arooreyba in la rumeeyo ayaa waajiba walaa nusadiqu rumaysan mayno yuhi sheekhu kaahinan mid faaliya walaa caraata alkaahin walcaraaf culimada qaarkood waxaha waa isku mid waana aladi yaddaci cilma algeyb waa ka sheeganaya inuu og yahay waxa maqan culimada qaarkoodna waxay idhaahdaan caraafku waa ka duwan yahay o waa aladi yaddaci cilma algaybi bimuqadimaatin wa umuurin yuratibha waa ka sheeganaya wixii maqnaa shaygii baadida ahaa iyo shaygii lumay meeshu ku maqan yihi isagoo arrintaa u cuskanaya waxyaaba hordhaco isagu uu samaystay iyo arrin uu ratibtay tusaale ahaan dadkiibuu weydiinaya shaygu meesha uu kaga lumay iyo waxa weeyaan bal waktiga uu ka lumay waxa intu isku hagaajiyo ayuu iska qiyaasaya deeto shayga inuu meesha noocaasiyo jiro kaano caraaf baa la ayay idhahdeen culimada qaarkood almuhim isku daro kaahin iyo caraaf iyo munajim iyo saaxir waxaasoo dhami waa kuwa sheegta inay og yihiin keybka iyo waxa maqan kuwa rumaysan mayna buu leyahy sheekhu in la rumaystaana waa mid aan banaanayn bal in loo tago wax la weydiiyo ayaan la ogolayn ilaa in loo weydiinayo mooyaane cala sabiili tasbiix in la fadeexadaynayo in loo weydiinayo mooyaane oo waxaa khalada qaaciya soomaalidu ay yidhaahdaan faaliya hana rumaysan hana beenin waa khalad waa inaad beeniso faaliya walaa nusadiqu kaahinan walaa caraafa beenaale inuu yahay waa inaad ictiqaado oo aada aaminto rasuulkeena alayh salatu wasalam wuxu uhi man ataa xaraafa fasalahu can shay lam yuqbal lahu salaatan arbaciina leyla qofka u taga faaliye oo wax weydiiya walow yaanu rumaysan be salaad laga aqbali maayo afartan habeen salaada tukaday nafyu qabuulkana halkan waxaa looga jeedaa nafyu ijza loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa nafyu ifaada ana ajar ka heli maayo siduu leeya ibnu rajab raxmat ullahi alayhi fi fatxi ilbaari ajar ka heli maayo salaadii afartan maalmood uu tukaday laakiin xagga hadday noqoto guditaanka dee faralki waa kaga dhacaya qofka rumaystana rasuulku wuxu uhi man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed qofka u taga faaliye oo waxa uu leeyahay ka rumaysta diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey mid ka gaaloobay oo ka baxay weeyaan munajimkuna waa lamid ka xidiginaya ee axwaalu samaa u deliishanaya axwaalu ard aniga xidigaasa halkaa fadhiistay oo waa sanad barwaaqeed waxaanu ogeyn buu markaa sheeganaya ama waa sanad waxa weeyaan abaareed ama sanadkan xoolaha cudur baa geli doona ama mantiqa fulaniya sanadkan cudur baa ku dhici doona taana kuma dhici doono xidigaha ilaahi tabaaraka watacala wuxuu u sameeyey waa ziinatan lisama samadii qurux u yihi waxaa kaloo rabbi uu sameeyey waa rujuum lishayaaiin shayaaiinta doonaysa warka samada inay soo xado madaafiic iyo gantaallo lala dhaco iyagoo ah buu rabbi sameeyey ta kale rabbi uu sameeyena waa calaamaatun yuhtadi biha annaas binajmi wacalaamaatin hum yahtaduun nacam xidigaha iyo calaamaad kaloo ilaahay tabaaraka watacaala uu sameeyey ayaa dadku jihooyinka ay ku gartaan oo meeshii ay doonayeen ay ugu hanuunaan bu ihi rabbi tabaaraka watacaala waxaan saddexdaa arrimood ahayn markaa looma adeegsan karo oo looma isticmaali karo waana nooc sixirka kamid a oo man ikhtabasa shucbata min anujuum faqad ikhtabasa shucbatan min asixri zaada maa zaada bu rasul qofka barta qeyb kamida cilmiga xidigiska waxa uu bartay qayb kamida sixirka markastoo cilmigaa xidigiska wax uu ka kororsadana cilmigii waxa weeyaan sixirka nin wax ka kororsaday oo wax ka ziyaadsaday ayaa uu noqonaya sida ayaa markaa loogu gaaloobaya rumaysiga kuwaasi la rumaysto waayo haddaad kuwaasi rumaysato oo aad aaminto inay qeybkii waxa maqan og yihiin iyagana waa aada rumaysatay ilaahina tabaaraka watacaala waa aad beenisay waayo rabbigaa wuxuu ku yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wama yashcuruuna ayaana yubcathuun waxaad tidhahdaa kuwa samooyinka joogiyo kuwa dhulka jooga keybkiiyo waxa maqan ma oga qiyaamo goortu dhacayana war kama hayaan maalinta lasoo saarayo kuwa dareensanoo maalinta tahay garanayana maaha rabbigaabaa sidaa ku adna waxaad tidhi kuwa dhulka joogabaa keybka og baa tahy ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu tilmaamay inay caalimu lgaybi laa yudhiru calaa kaybi axada ilaa man irtadaa min rasuul miduu raalli kayo rasuula mooyaane ilahi tabaaraka watacaala keybkii waxa maqan cid kale uma sheega rusushana bilwaxyi ilaahi tabaaraka watacaala keybka uu ugu sheegaa qofku markaa mar haddaanu rasuul ahayn hadduu sheegto keybka inuu wax ka og yahay iyo waxa maqan kaasi waxa uu yahay mid ilaahay sifadiisa iyo tilmaantiisa ku qabsaday taasina waa mid uu ku kufrinayo oo uu ku gaaloobayo ka arrintaa ka rumaystaana mid gaalnimo ku raacayo isaguna kufriya oo gaalooba ayaa u noqonaya waxaa ilaahay tabaaraka watacaala inoo sheegay malaa'igtu qeybkii waxa maqan inaanay ogeyn oo ilaahay markuu nebi aadam abuuray muxuu ku yihi malaa'igta inii jaacilu fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala inii aclamu ma laa taclamuun ilaahay dhulkama waxaad geenaysaa bay yidhaahdeen kuwa fasahaadiya oo dhiig ku daadiya annagaaba ilaahay kuu tasbiixsano oo xumaan o dhan kaa nasahno maxaad kuwa abuurkooda iyo dhulka dejinta aad dejinaysa aad ku falay ilaahay wuxuu leeyahy tabaaraka watacala waxaydaan ogeyn baan og ma oga marka malaa'igtu qeybka xadiidu lisraa walmicraajna waynu tilmaamay inuu daliilu yahay malaa'igtu inaanay qeybka ogeyn oo ilaahay tabaaraka watacaala nebi maxamed markuu jibriil usoo dir uu soo kaxeeyey malaa'igta markii uu samada garaacay albaabkeeda waxay ku yidhahdeen waayo waa jibriil yaa kula socda waa muxamed ayaa ila socda oo miyaa la amray ha hadday og yihiin su-aalahaas o dhan markaa may weydiiyeen oo wax ka qarsoon ambiyada ilaahayna qeybka inaanay ogeyn aayaad quraan aada u fara badan bayna tusinaya ilaa wax waxyi ugu yimaada mooyaane bal u fiirso waxa weeyaan nabiyullaahi sulaymaan ilaahay tabaaraka watacala wuxuu leey falamaa qadaynaa calayhi almowt maa dallahum calaa mawtihi ilaa daabat lardi ta'kulu min sa'ta falama khara tabayanat iljinu an low kaanuu yaclamuuna algayba maa labisuu fi lcadaabi almuhin waa jinka aayaddu daliiluta inaana keybkii waxa maqan ogeyn nebi sulaymaan kursigaasuu ku fadhiyey jinkii wuxuu u diray acmaal iyo shaqooyin adag isagoo kursigii ku fadhiyo ushiisiina cuskan ayay nafti ka baxday ilaahay wuxuu leeyahy jinkii way shaqaynayeen camalkii adkaa way iska sii wadeen ushiisii waxa weeyaan uu cuskanaa markii uu aboorku cunay ee ushi ay dhacday ayaa isaguna uu dhacay le waa meyli deete jinkii waxay yaqiinsadeen keybkii waxa maqan hadday og yihiin shaqadaa adag inaanay kusii dhex sugnaadeen oo iskaga bixi lahay laakiin keybkii waxa maqan ma ogade waa jinkii ayaan ogeyn keybkii waxa maqan ambiyada rabbina tabaaraka watacaala inaanay waxa weeyaan keybkii waxa maqan ogeyn aayaadka qur-aanka ee guud ahaan u tusinaya iyo kuwa u tusinaya tafsiilanba aad bay u fara badan yihin maqaamkana waxa weeyaan mid ixtimaali kara maa rasuulkeena maxamedna caleyhi salaatu wasalaam laba tusaale inagaga filan in keybkii waxa maqan aan ogeyn mid waa qisadii xadiisulifkiga oo rasuulku keybkii waxa maqan hadduu og yahay dee arrintan caaisho laga sameeyey inay been tahay buu ogaan laha oo caaisho intuu u taga kumu idhaahdeen yaa caaisha in kunti almamti danban fastakfir illaaha wa tuubi ileyh caaisha haddaad dembi ku dhacday ilaahay istikfaar weydiiso u toobadka hadduu ogyahay arrintu inay been tahay saasuu caaisho ku odhan laha wailaa sayubari'uka illaah haddii kale ilahay waa ku beri yeeli doono anuu arrinta warkama haye arrinta kalena waxay tahay iyaduna rasuulka alayhi salatu salaam horena waynu u tilmaanay caaisha iyadoo la socota markii kuushu ay ka gooday ay ka luntay waxa weeyaan kuushu awrka hoostiisa ayay ku dhacday kuushaa la doondoonaya awrkan caaisha ay saarayd baa ku fadhiyeyba waa la nagaaday si kuushaa loo raadiyey meeshana biyo ma jiraan ilaahay aayaatu tayamum buu soo dejiyey maalintii dambe laga quustay la jiri iska guura awrkii markii la kiciyey mise way hoos taalla nabi maxamed baa kuushii awrka caaisho hoos taalle aan ogeyn ilaahayna waxii kumuu soo dejin oo umuu sheegin isaguna dee marka horeba sifadiisu maha keybkii waxa maqan inuu ogya adna mid miskiinaba waxaad leedahay wuxuu ogya keybkii waxa maqan war shaygii meeshu ku maqanya buu ka warhaya nebi maxamed miyuu ka darajo sarreeya bal kumaa ninoo nin rag oo sheegana nebi maxamed inuu ka darajo sarreeya oo isagu uu og yahay cilmi uu gaadhay aanu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam aanu gaadhin waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay idhaahdaan soo kuwa marka qaarkood war noo sheega warkii run uu noqdo malaa garab salaax bay leeyihiin dadka qaarkoodi waa run oo garab salaax bay leeyihiin dadka qaarkood garabka halkadaa laga salaaxa cidda salaaxda samiyaad garanaysa ani waxu sheegta waa shayaadiinta nebi maxamed baa inoo sheegay caleyhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha bukhaari ku jira fi kitaabi aladab waxay tihi sa'ala unaasun rasuula allahi can ilkuhaan dad baa rasuulka weydiiyey kuhaanta bal saaliyaasha nooga waran bay dha qaala inahum laysuu bishay wax allaale waxay yihiin ma jirta rasuul waxbana ma oga qiimano male waxaa bukhaari xadiidka kitaab aladab ugu keenay qowlka ah laysa bishay waxaasi waxba maaha isagoo wax jira ah inaanu aadaabta saxdahay toosan aanu khilaafahay dabeete waxay yidhaha inahum yuxadithuunana axyaana bishay fayakunu kama qaalu dee rasuulka ilaah mararka qaarkood bay war noo sheegaano sidii buu noqdaa sidii ay noo sheegeen waata dad fara badan dagtay soo ma aragti deeta rasuulku wuxu uhi tilka alkalimatu min alxaq yaktufuha aljiniyu fayuqarqiruhaa fii uduni waliyihi min alinsi qarqarat dajaaj waxaana warinaya xadiidka kelmadda xaqa u idiin sheegay runta ahi waa kelmad shay haddii intuu samada ay ka soo xadeen oo saasay dee isu dul fuulfuulaan sa farahaasi u kala sarreeyaan si warka samada ay usoo dhegeystaane malaa'igta ilaahay u waxyooday dabeete kelmaddii hadday la soo baxsadaan oo gantaaladaasi aanay ku dhicin rujuumtaa shayaadiinta ilaahay uu ku diraa yay u keenaan in afaarax cilmiba u keenaan oo reer hebelo hargeyso dhex joogadii waliyihi min alins oo da ay saaxiib yihiin saloma bilaash bay shayaadiinta ugu shaqaynayaan oo hawsha caynkaasi a u galeen oo ay ugu bareereen waxa weeyaan in madaaficda noocaasi lagu gano may wastamtaca bacduna bibacdi weye se qiyaamaha ay sheegi doonaan waa la isku raaxaystay ninkan insiga ayaa shayaadiintu warka ay u keenayaan bilaash uguma keenaan waxay ugu keenayaan waxa weyaan inay isagana wax ka helaan oo wax uu u qalo ama waxa weyaan uu kufriyo diinta uu caayo ama uu isnajaaseeyo uu isku kaajo ama musxafka suuli uu ku rido wax gaalnimo de ay ku istareexaan oo iyaguna dhab qadaadka ay u dhacaan waa inuu sameeyo ninkan ile bilaash ugu shaqayn maayaan markaa kelmadda xaqa markay la soo baxsadaan ayay ku darayaan boqol beenood oo kale dabeeto dadkii ila mar walba samada wer ka heli maayaan oo mar walbana dadkii waxbay weydiinayaan dadkii markaa kelmadda xaqa unbay kaga dhegeysa wallahi garab salaax buu leeyahay o waa kii yihi sanad ka soo socda waa sanad abaareed oo sanad abaareed waa kii noqday waa kelmad xaqoo loo keenay boqolkan beenood o kale haddaad u tagtaa tiraahdo aabbahay baa safar ku maqane goormuu talow imanaya anaga inu ha wallahi wuu soo socdaa weliba waxaad ku faraxdana wuu sida hadda labaatan sano ka hor buu dhintay aabaha taasoo kale dadku u fiirsan maayan waxba kasoo qaadi maayaan kelmaddaa runtaa ayuun bay ku dagmayaan marka taana rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa inaga qanciyey wuxu yhi sheekhu walaa nusadiqu rumaysan mayna kaahinan walaa caraafan faaliye iyo mid sheegta waxa maqan iyo qeybka inuogii rumaysan mayno walaa man midna rumaysan mayno yaddaci sheeganaya shay-an shay yukhalifu kitaaba wasuna kitaabka iyo sunada khilaafsan mid kasta oo shay kitaabka iyo sunada khilaafsan sheeganaya ama weli ha sheegto ama sheekh ha sheegto ama shariif ha sheegto rumaysan mayno iyo waa ijmaaci lumma ummaddu wixii ay isku waafaqday ee culamaa ulumma ay isku waafaqeen wax khilaafsan mid sheeganaya rumaysan mayna bu yihi sheekh raxmat ullahi caleyh wanaraa waxaanu u ictiqaadsanaha aan u aragnaa aljamaacata jamaacadii xaqan xaq inay tiyo wasawaaban sax waalfurqata tafaraaruqiina waxaan u aragnaa zayqan lumitaan iyo leexsanaan xaqii laga leexday iyo wa cadaaban baan u aragnaa cadaab inuu yahay tafaraaruqa waxa la idhahdo jamaacada laba macnay culimadu isticmaalay axaadiisana ugu soo aroortay sida duruusta hore aynu ku tilmaanay oo aljamaca waxaa loo isticmaalaa bimacna alxaq sida ibnu mascuud u lahaa aljamacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa walow kelidaaba ad ahaatid taana waa aynu tilmaanay aayaadka qur-aankee tilmaamaya khilaafkeedu inuu yahay tafaruq inuu yahay oo qofka xaqii ka tagaa waxa uu galay tafaraaruq baa la yidhahdaa waxaa kaloo jamaacada loo isticmaala jamaacatu labdaan oo xaakimkii muslimka ahaa ee muslimiinta u talinayey iyo muslimiinta u talinaya jamaaca isku yihiin jamaacadaana in laga baxo daacadiisii laga baxo filmacruuf lagu adeecayay oo hub loo qaato lala dagaalamo lama ogola jamaacada markaa labadeeda macnoba isku daro jamaacadii manhajka saxda ahaa looga jeeday iyo jamaacadii looga jeeday jamaacatu lmuslimiin oo ah xaakimkii iyo muslimiinta u talinayay xaq baan u aragnaa iyo sawaab inay tahay ilahi baa hi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay tabaaraka watacaala qabsada xarigiisa hana kala tegina waa jamaacatu waxa weeyaan diin ayaa tan looga jeeda xaqa raaca weyaan macnaheedu waxaa kaloo ilahay uri walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaahum albayinaat taore waxaa looga jeeda cafwan jamacat labdaan waa kala tegina idinku ansaartii baa lala hadlayay tan dambena waxaa looga jeeda xaqiha khilaafina waa taai min bacdi ma jaahum albayinaat kuwii xaqu intuu u yimi kadib tafaraaruqoo kalaha noqonina oo jamaacadii bimacna axaq ahayd ha khilaafina weeyaan furqadana waxaan u aragnaa rushzayqan baan u aragnaa oo dee maadaama jamaacadii xaqa ay tahay iyo sawaab furqadii waxay noqonaysaa baatil iyo zayq bay noqonaysaa biduuni shak waxaana ay tahay cadaabu aljamaacatu waa raxma waalfurqatu cadaab manhajka xaqa inaad martaa waa naxariis sidaas oo kale inaad jamaacatu lmuslimiin kamid ahaato tafaraaruqa iska ilaalisaa waa raxma in waxa weeyaan manhajka xaqa aad khilaaftaa waa cadaab cadaab baa ka dhalanaya inaad jamaacatu lmuslimiin dhinac uga baxdo aad khilaaftaana iyaduna waxa ay noqonaysaa lafteedu cadaab bay noqonaysaa ahlu sunna waljamaca marka usuushooda ayay ka mid tahay ilaalinta jamaacada la ilaaliya haddii jamaacadu ay noqoto bimacna manhaj saxiix iyo haddii ay noqoto bimacna jamacat lmuslimiin oo waxaa la dhaha tafaraaruqa layska tago layskaga tago layska daayo ikhtilaafka waxaa la yidhahdaana isaguna sidiisaba ma ammaana oo waa sida cabdillaahi ibnu mascuud uu yihi alkhilaafu shar khilaafka waxa waa shar khilaafkana waxa culimmadu ay tilmaameen inuu qayba leeyahay khilaafku wuxuu noqon karaa khilaafu tanawuc khilaafu tanawuca waxaa looga jeedaa in waxa weeyaan labadan arrimood ee laysku khilaafay inay labaduba yihiin kuwa xaqa oo sugan sa tusaalaan aadaanka oo kale siyaq badan baa ka sugnaatay rasuulka iqaamaduna waa lamid ducaadii waxa weeyaan ducaa istiftaax salaada lagu furfuranayey maxalu sujuudi sahwi sujuudu sahwigu ma qabla salaam ma bacda salaad laba rasuulka waa ka sugnaadeen salaat lkhawf oo kale suwar iyo fara badan ayaa ka sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka kuwa caynkaasi ah suwarka iyo siyaqa kala duwana dhammaantoodba rasuulka ka sugnaaday kala duwanaansho ay kala duwan yihiin waa min baabi tanwiic cibaadadii oo noocyo fara badan lagaaga dhigay weeyaan si aanad mid qura ugu daalin oo nafta aanay uga soo istaagine marba qaab mucayana aad u samayso marka taa haddii laysku khilaafo waxa weya khilaafka noocaasi wuxuu noqonayaa madmuub oo qof intuu suuro iyo siiqo mucayan rasuulka ka sugnaatay qabsado tii kalena waxa weeyaan uu ka tago marka labada qole isku khilaafay labaduba waxay noqonayaan kuwo madmuumiinah ayaa ay noqonayaan waxaa kaloo khilaafku uu noqon karaa khilaafu tabaad oo ah in labada qowl iska soo horjeedaanoo midna uu yahay xaq midna baatil uu yahay labada qolo la isku khilaafay khilaafu tabaadkana labada qolo iskhilaafay qolana waxay noqonayaan cala alxaqi wasawaab qolana waxay noqonayaan cala albaatil wazayq wadalaal ayay noqonayaan sida ilaahi tabaaraka watacaala qur-aanka kariimkaaba uu ku tilmaamay in waxa weeyaan kuwii iskhilaafay walaakin ikhtalafu fa minhum man aaman wa minhum man kafar waa khilaafu tabaad tusaalahaan dadkii qaarna iimaan bay qaateen qaarna kufri oo laba arrimoodoo iska soo horjeeda qolada iimaanka qaadatay iyo qolada kufriga qaadatay labaduba dee ma dhaleecaysna qolada kufriga qaadatay ama qolada bidcada qaadatay ama qolada macsiyada qaadatay ayaa dhaleecaysan qofkii laakiin xagga xaqa maray oo iimaankii qaatay iyo sunnadii iyo waxa weeyaan daacadii isaguma dhaleecaysan oo khilaafkaana waxa weeyaan isaga wax dembi iyo wax dhaleecaynoo ka raacaya ma jirto wax alaala wixii dembi iyo xumaan ka rabtimo waxaa leh kii khilaafka keenay ee xaqi isagu waxa weeyaan khilaafay ee garab maray waxaa kaloo dhici kara khilaafku inuu yahay waxa weeyaan khilaaf ka dhashay ijtihaad oo masalada daliil waadixa aanay lahayn istimbaadka culimada iyo afhaamtooduna ay kala duwanaato ikhtilaaf afhaam inu yahay baa laga yaaba ikhtilaafu afhaamkana waa laga niqaashaayo in laysqanciyo ayaa laysku dayaa laakiin mid laysku dhaleeceeyo ama laysku gooyo ama cadaawad laga dhaliyo maaha haddii laga dhaliyona ciddii ka dhalisay ayaa waxa weeyaan dhaleecaysan oo khaldan wuxuu yihi sheekhu wa diin ullahi diinta ilaahay fi lardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaai samadaba waaxidun waa mid qura oo ilaahay tabaaraka watacaala diin qura ayuunbuu ogol yahay in samadana lagaga caabudo dhulkana lagaga caabudo wa huwa diinulislaami diinta islaamka weye sida ibnulqayim madaarij saalikiinka uu ku tilmaamay alislaam waxaa loo isticmaalaa laba macne bimacna macno guud baa loo isticmaalaa oo macnaha guud wuxuu yahay diin kastoo ilaahay rasuul uu soo dhiriyay islaam bay ahay ma min diinin anzalaha allahu calaa nabiyina o calaa rasuuli min arusul ila kaanat islaama waktigaa ay jirteen rasuulkaa lagu soo dejiye aan la nasikhin islaam bay ahay oo waxay ahayd wixii ilaahay lagu adeecayo ilaahay loogu hogaansamayey waxaa kaloo islaamka loo isticmaalaa macno khaasahoo oo macno gaaro ah in looga jeedo diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isku soo ururiyo marka diinta ilaahay tabaaraka watacaala mar walba wuu ogolaa waa diintaasi islaamka nebi muuse waktigiisii islaam baa la ogolaa diinta nebi muuse ayaana islaam ahay nebi ciise ayaa ka dambeeyey waktigii nebi ciisena waxaa la ogolaa diintii taasaa diinul islaam ahay nebi maxamed baa ka dambeeyey nebi maxamed diintiisa ayaa diinul islaam taa mooyaane mid kalena ilaahay ma ogola qaala allahu tacala ilahi wuxuu ihi ina diina diintu cinda allahi ilahay agtiisa alislaam wey diinta xaqa ah ee in ilaahay lagu caabudo lagu kala socno ilahay ugu talagalay waa diinta islaamka mid kale lama ogola waraditu lakum alislaama diinan bu ilahi islaamkan diin ahaan idinka raali noqdo mid kale oon idin ogolahay ma jirto markaa qofku hadduu diin kala sheegto magacu doonaya ha u bixiyo ama diin munazalo marka hore la soo dejiyo la nasakhay ha noqoto ama mid isaguba u iska samaystayba ha noqotee laga yeeli maayo o laga aqbali maayo ina diina cinda allahi alislaam wa huwa islaamkaasi bayna alguluwi buu udhaxeeya xaddaafintii iyo wataqsiiri ka gaabintii oo islaamku waa waddo ilaahay tabaaraka watacaala uu jeexay iyo xuduud ilaahay tabaaraka watacaala uu dejiyey xadka inaad dhaafto aad ka tallawdana laguma ogola xadka inaad ka gaabiso aad gaari weydana looma ogola haddaad ka tallawdo waxaad samayso quluwi baa la dhaha haddii aad ka gaabiso aad gaari weydana taqsiir baa la dhaha waxaad samaysay waana shaydaanku labadaasi miduu mudaka kaga yimaada amooda shaydaanku sida ibnulqayim uu leeyahay maa min camali ila walishayطaani fiihi xadaan ma jiro camal qofku uu samaynayo ilaa shaydaanku laba dheefood buu ku leeyay oo shaydaanku waxa uu xaawilaya inuu kugu rido huluw oo aad shayga xadkiisi aad dhaafiso ama inuu kugu rido taksiiro shaygii wax weyn aad ka gaabiso markaa taksiirka iyo gaabintuna iska ilaaline huluwda iyo xaddaafinta laftiisana iska ilaali huluwda macnihiisu waa maxay waa wax ilaahay aanu diin ka dhigin inaad diin ka dhigato oo diintii ilaahay dhammayd ilaahay soo dejiydi ay kugu filaan weydo oo tila ilahay baan ku caabudaya waxan amaba se wax ilaahaynu kugu waajibi inaad isku waajibiso adigu waxaanu ilaahay ka xaaraantimey inaad ka xaaraantimaysa iyaduna waa max waa huluw shaygii sunno ahaa inaad faral ka dhigta waa max waa huluwi shaygii makruh ahaa inaad muxaram ka dhigtaana huluwi weeyaan shaygii macsiyad ahaa inaad bidca ka dhigta waa huluwi shaygii tusaale ahaan kabiirad ahaa inaad kufriyo gaalnimo gaadhsiisa naf nafsu aha waa huluwi weeyaan taksiirkuna waa shayga darajadiisa inaad hoos uga rido oo tusaalaha wixii lagu diiday inaad samaysa waa taksiir waajibi ku saarnaa waad ka gaadhiso shaygii waajibkaa waajibnimadiisii haddii aad hoos uga dhigto waa taksiir baa taasi la odhanaya shaygii muxaramka haddaad makruuh ku sheegto nafsuha waa taksiir kii kaafirka haddaad tagsiirin weydo ee tagsiirintiisu sharci ahayd taksiir baa nafsuha ay noqonaysa marka diinta islaamka labadaasa udhaxaysa oo wadadaa toose wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili wadooyinkaa yaryara ka leexanaya ilahay iska ilaaliya buu leeyay wadadaa tooska islaamnimadii mara wadooyinkan yaryara leexanaya dhinacyada u baydhaya ee dadka qaarkood laga yaabo inay joodiyo moodaan wadooyinkaasi wa wa waa macsiyadii waa bidcadii waxa weeyaan kufrigii shirkigii nifaaqii waa guluwigii xadgudubkii taksiirkii waxaasoo dhan weeyaan iska ilaali marka oo dawla tashbiih bay udhaxaysaa iyo tactiil marka guluwiga waa garanayna si uu digay rasuulka waxaa tusaaley noogaga filan xadiidka waxa weeyaan xumayd awiil uu ka warinay anas ibnu malik oo fi lbukhaari wa muslim ku sugan raggii yimi waa garanayna guryaha rasuulka oo cibaadadii rasuulka markii ay waraysteen kaanahum taqaaluh waxaad moodaa inay yaraysteen wallahi anaga cibaada rasuulku naguma filla yidhahdeen a rasuulka isaga dembigiisii hore kiisii dambaba waa la dhaafaye annaga waxba nalama dhaafin naguma filla anag dabeetana dee cibaadaad bay isku laazimeen lagu ilzaamin kuwa waxa weeyaan guurkii iska xaaraantimeeya kuwa yidhaahdo waxa weya waxba cuni mayno waanu soomanaanayna kuwa hurdadiisu diida rasuulku alayh salatu salaam waa diiday arrinkooda waxaanu ugu soo gebagabeeyey hadal faman ragiba can sunati falaysa minii wabayna tashbiihi bay udhaxaysaa tashbiih iyo tactiil waa baabu lasmaai wasifaat marka la joogana diinta islaamku tashbiihna maa tactiilna maa labadaasay ka dhaxaysa oo waxa weeyaan tactiil maaho ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa waa la sugaya tashbiihna maaho ilahay asmaadiisa iyo sifaatka sifaatkiisa kuwa khalqiga lagala mid dhigi maayo waana masalooyin badan aynu kasoo hadalay wa bayna jabri walqadari bay udhaxaysaa baabka qadarka marka la joogana qowlka jabriyada iyo qowlka qadariyada islaamka saxda ugu dhexeeya oo qowlka jabriyadu islaamkii saxda ahaa maaha oo ah inay yidhaahdeen addoonku awoodna ma laha ikhtiyaar iyo iraadana ma laha bay yidhahdeen ficilka markuu samaynayo ee xarakaadkiisana waa ka xarakaati lmurtacish saasoo kale weyaan aw ka riish fii jidci shajara tuqalibuha ariyaax batnan lidahr waa qowl jabriya kaas islaamkii maaha qowl qadariyana islaamkii maaha waa yidhaahdeen ilaahay tabaaraka watacaala ficilkan addoonka muu abuurin addoonka abuuray isaga ayuun baana doonay ilahay muu doonay ee islaamkii saxda waa in la yidhaahdo ficilkan addoonka ilaahay baa abuuray ilaahay baana doonay tabaaraka watacaala addoonkuna isaga ayaa kasbaday isaga ayaana sameeyey oo sidaasi loo jamciyo udaynlamri bay udhexaysaa iyo waliyaas waxay udhexaysaa isdhigasha iyo quusashu ayaa islaamnimada ay udhexaysaa oo isdhigashadu islaamnimo maaha inaad iska qoondaysato inaad badbaadayso oo ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhaysa aanad ka baqani taa islaamnimo maaha inaad ilaahay naxariistiisii ka quusato oo adamac iyo raja aanay kaa gelina islaamnimadii maaha ee islaamnimadu waa inaad noqoto qof ilaahay ka baqanayo ciqaabkiisa iyo makrigiisa rajaynayana ilaahay raxmadiisa iyo raalli ahaanshihiisa iyo wanaagiisa taana hore inuga soo hadalno wuxuu yihi sheekhu fa haadaakaasi ismulishaaro wuxuu ku noqonaya allaaliyo wixii lagu soo sheegay kitaabkan oo caqiide ah fa haadaa kaa la soo sheegay diinuna haddaanu ahlu sunanahay diintaydu weyaan bu leeya sheekh wa ictiqaadunaa caqiidadayadii weeyaan dhaahiran wa baatinan dul iyo hoos baanu aaminsanayn oo maaha mid afka un aanu ka sheeganayno aanaan qalbiga ka aaminsanayn mana aha mid aanu qalbiguun ka aaminsannahayoo aanaan ku dhawaaqahayn oo aanaan la jahrahayn ee ahlu sunna waljamaaca caqiidadu qalbi ahaana dhab bay uga tahay waana ila jahrayaan waa daahiriin sa rasuulku tilmaamay laa tazaalu طaa'ifatu min hadihi اlumma daahiriina daahiriina waxa aimada qaarkood ay ku fasireen sida ibnu xajar oo kale inaanay caqiidadooda qarsan ee ay la jahraan dadka ay u sheegaan waayo caqiidadaadu haddii ay sax tahay haddaad sheegto dee waxa weeyaan sunna fiican baad jidayso dad baa kaaga dayan hadday khalad tahay oo dadkii aad u sheegtana dee waa lagugu qabsan waa lagaaga digiyo iska daabaa lagu odhan marnaba markaas waxa weyaan khasaari beyt wa naxnu anagu buraaun ila allahi tacaala ilaahay beri baan uga nahay min kulli man mid dhammaantii oo khaalafa khilaafay alladii dakarnaahu kan aynu sheegnay ubayannaahu aynu caddin wa fi ljumla waxyaabaha sheekhu uu sheego waynu tilmaamnay waxyaaba isaga laftiisa lagu qabsaday inay ku jiraan laakiin guud ahaan caqiidada saxda ee fi lkitaabi wasunna ku sugan cid kastoo khilaafta beri baynu ka nahay oo horta caqiidadiisaa beri baynu ka nahay kitaabkiiyo sunnada oo ku khilaafay isagana baraa'ada aynu ka qaadanaynaa marba waxay leegaanaysaa mukhaalafadiisu intay leegtay haddii mukhaalafadiisu kufriyo gaalnimo ay gaadhsiisayna dee baraa'a taama waynu ka beri noqonayna oo inan yaro muwaalaad iyo xubiya uma haynayno kaas haddii aanay kufriyo gaalnimo gaadhsiina weli daa'irada islaamka uu ku jirana inta uu iimaan ka hayo ayaynu ka jeclaanaynaa dhinaca iimaanka uu ka hayo intaa uu shareecada ku khilaafayna waa ku nacaynaa wanasalu llaha tacala ilah waxaan weydiisanaynaa buu yidhi an yuthabitanaa inuu nagu sugo cala aliimaan waa ilaahay baa tabaaraka watacaala sabaadka iyo sugnaanshaha haya asbaabtiisana in lala yimaadaa loo baahanya asbaabta sugnaanshaha iyo sabaadkana waxaa ka mid a inaad ilaahay tabaaraka watacaala aada baridid arrin ciyaarana maaha ikhwaani fillaah qofku xaqa ilaahay fahansiiya inuu ku sugnaado ilahay in fara badan waa in la baryo asbaabtiisana lala yimaado waxaa ka mid a waxyaabaha kalifi kara xaqa inaad ku sugnaato horena waanu tilmaamee inaad aaminsanaato arrinta inay ti fadli ilaahay ku siiyey iyo naxariis ilaahay kuu naxariistay iyo doorasho ilaahay uu ku doortay ha iska lumin markaa fadliga ilahay iyo naxariistii iyo doorashada rabbi tabaaraka watacaala xaqa iyo wanaagga uu kuu doortay waynu aragnaa kulla yowm reeg tukan jiray ama casharadii duruus inula dhegeysan jiray oo maanta laga yaaba inay salaadii iska daayeen oo meelaha qaadii sigaar ay ku cunayaan subxaana allah waa inaad ku cibro qaadato weyaan oo ilaahay tabaaraka watacaala aada barido inuu xaqa uu kugu sugo asbaabteedana waxa inaad la timaado iska ilaali markaa arrinta ha fududaysan qadiyatu salaad qadiyo sahlan maaha wayaktima lana bihi ilaahay waxaan weydiisanay inuu iimaanka noogu khatimo oo nolosheeda iimaan uu noogu gebagabeeyo waayo inama alacmaalu bilkhawaatim rasuulku alayh salatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha idaa axaba cabdan istacmalahu fii khayr ilaahay addoon hadduu jeclaado camal khayra ayuu ka shaqo geliya oo camal khayra bu ilaahay tabaaraka watacaala uu diraa oo wayactimanaa ilahay inuu naga ilaaliyaan weydiisanaya min alahwaa ahwaadu waa bidac almukhtalifati ee kala duwan walaaraa'i almutafariqa iyo aaraada waxa weeyaan iskhilaafsan ee ra'yi un ku dhisan ee daliilaan ku binaysnayn iyo tacasub iyo walmadaahib iradiya madaahibta waxa weeyaan liidatay xaqa khilaafsan ilahaynu naga ilaaliyan weydiisanayna mitl mushabiha oo kale sida mushabihada madhabkooda waa kuwa sifaadka rabbiyo kuwa khalqiga isku mid ka dhigaya iyo walmuctazila muctazilada waa qoladii ay aasaaseen camr ibnu cubeyd iyo wasil ibnu cataa muctazilana waxaa loogu bixiyey asalkooda waxayn ardayda xasan albasri dabeetana qadiyada markii la isku khilaafay qadiyada afaacil lkabiira ayay sheekhoodii ku khilaafeen oo xalqad kale halkaa ka samaysteen saidka qayb ka mida dabeetana qataada ku yihi markaa waa muctazila kuwaas halkaa ayaa magacuu ka raacay usuul khamsa oo shan oo baatila oo badankeedu kitaabka aynagu soo martay iyo radinteedu ayaa ay leeyihiin iyo waljahmiyati iyo sida madhabka jahmiyada jahmi ibnu safa waa qolada raacday oo madhabkooduna tactiil uu yahay ilahay asmaadiisa sifaadkiisaba in la diido baabka qadarkana waa jabriye iyo waljabriyatu jabriyada madhabkooda ilahay naga badbaadiyaan weydiisanayna waa kuwa le addoonku wuu khasban yahay o awood iyo ikhtiyaar toona male iyo walqadariyatu kuwa qadarka diidan ee ilaahay addoomaha afcaashooda inuu abuuriyo inuu doonay diidan kuwaana madhabkooda ilahay naga badbaadiyo iyo wakayrihim kuwa kuwaan ahaynba oo min aladiina kuwii kamid a khaalafuu khilaafay assunata waljamaaca sunnadii rasuulka khilaafay iyo jamaacada oo xaqiya iyo waxa weyaan jamaacat lmuslimiin oo waxaalafu dalaala la bahoobay baadida wa naxnu anagu minhum iyaga buraaun beri baanu ka nahay wa hum iyagu cindana ahlu sunnaha haddaanu nahay agtayada dulaalun waa kuwa lunsan wa ardiyaa oo waxa weyaan khariban oon hagaagsaneyn bilaahi alcusma ilaahay kaalmadiisa dhowrsoonida iyo ilaashanaanta lagu helaa iyo watawfiiq waafajintana ilaahay tabaaraka watacaala baa lagu helaa marka ilaahay ayaa haddii uu ku ilaaliyo aada noqonaysaa mid ilaashan haddii ilaahay ku waafajiyana aad noqonaysaa mid xaqi waxa weeyaan waafaqa halkaasuu kitaabku inoogu dhamaaday ilahay baa tabaaraka watacaala mahad leh ina waafajiyo inoona fududeeyo waxa weeyaan dhigitaankiisa iyo dhamayntiisa inta aynu dhigayno wixii xaq iyo sawaab ah aynu ku hadalay ilaahay baa mahad kuley na waafajiyey wixii khaladay naga dhacay waxa weeyaan ilaah baa tabaaraka watacala aynuga toobad keenaynaa ilaahayna subxaana watacaala bari ayuu ka yahay oo huwa